fiido aan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka bisha abriil ee sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o e somaali com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha soomaaliya shan boqol iyo toddobaatan ka mida milyan oo ka mida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna saddex boqol iyo konton milyana iyo inta kale oo adeegyada kale ah shan boqol iyo tobanka milyanee kale waa mashaariic weeyi
waxaa kaloo ad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcadbadeeda runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcadbadeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsannahay inaan gacanta kusoo dhibno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheenuba aad ayay u sarreeyaan
waxaa kaloo ad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tobabarka soo qaata geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadda ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo midda soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintanna jannadii firdowse allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku dhegaysa ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore kusoo dhowaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu horeyna xogayaha gaashaandhigga maraykanka leon estin ayaa maanta la hadlay ee dhigiisa shiinaha wadahadalkaasi oo noqonaya kii ugu horreeya dhex mara wasiiradan difaaca ee labada wadan muddo ku dhowaad ah toddobiyo toban bilood wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in astin iyo weliba admiraal dong jong oo ah wasiirka gaashaandhigga shiinuhu ay ka wada hadleen xidhiidhka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysa kuuriyada waqooyi war-saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in austin waxogayaha gaashaandhigga maraykanka ee uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi shiinaha ayaa caddeeyay rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta shiinaha iyo weliba inay taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdan ay xoog ku hoos keenaan madaxweyne jo biden ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiraddan taiwan ee sida dimuqraadiga ah isku maamusha israa'el ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunaqabateynood oo ka dhanay iiraan kuwaas oo qayba ka ah jawaab ay milatariga iiraan ay siinayaan israa'iil iyo weliba xulafadeedu iyo weliba xulafadoodu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay ku soo weerareen israa'iil wasiirka arrimaha dibadda israa'iil israa'iil kats ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan soddon wadan si uu ugu qanciyo ama islamo ugu cadaadiyo cunaqabatayna ka dhana barnaamijka gantaalaha iiraan islamarkaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ay yihiin urur argagixiso maraykanka ayaa ka mid ah dhowr wadan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso tan iyo bishii oktoobarna maraykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabatayna ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee iiraan inkastoo cunaqabataynihii qaramada midoobay wakhtigooda u dhacay israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go-an tahay inay sameeyaan argoosi military inkastooo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo ugu dambeyntiina roob xooggan ayaa maanta ka da-ay dalka sultanka imaaraadka carabta daad xooggan ayaana kusoo rogmaday jidadka waaweyn kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan wadooyinka guud ahaanba dubaay dalkan ayaa dariska sidoo kale waddanka ay dariska yihiin ee cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhaysaa islamarkaana ay haatan gaadhay siddeed iyo toban qof kadib fatahaada halkaasi ka dhacay iyadoo dadka kalena dad kalena la la-yahay xilli dalkan uu isu diyaarinayo duufaano kaleo halkaasi kusoo foolle roobka ayaa bilaabmay habeen badhkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay kusoo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xoogan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee dubai international airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga ah sidoo kalena hooy u ah diyaaradda imaaraatis ee xamuulka qaada dugsiyada guud ee guud ahaanba imaaraadka ayaa oo ah waddan ka kooban toddoba jasiiradood oo isku yimi ayaa la xidhay ka hore duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo weliba howlwadeenadii u shaqaynayay dowladda ayaa gebi ahaanba iyagana guryaha ka soo shaqaynaya intii karaankooda ah halkaas shaqaalo badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahaadaasi ka dhacday dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiidocana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba madaxa hay-adda quwadda atomikada caalamka ee magaceeda loo soo gaabiya i a e a ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaamaanidhahda baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee iiraan waqti ay xiisad colaadeed u dhexaysa iiraan iyo israa'iil warbixin ay qortay margaret bashiir oo ka tirsan v o a waxay noo soo jeedinaysaa sahra ciidla nuur madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyerka caalamiga ah rafiil moreno grasi ayaa isniintii shalayto sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyerka ee iiraan toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhexaysa israa'iil iyo iiraan master grossi oo saxaafadda kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee new york ayaa yidhi waxaanu idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda iiraan shalay in dhammaan xarumaha nuukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed waxaa kaloo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baadho iiraan ayaa axaddii weeraro gantaalaa ku qaaday israa'el iyada oo in ka badan saddex boqol oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistigada iyo kuwa kruiska u dirtay dhinaca israa'el inkastoo khasaare aada u yar ay ka geysteen gudaha israa'el oo aan wax dhimasho ah la sheegin haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aada u xoogan xukuumadda tehraan ayaa sheegtay inay iiraan kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay israa'iil ku qaaday safaaradda iiraan ee syriya horaantii bishan halkaasi oo ay ku dileen toddoba sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka iiraan oo ay ku jiraan laba taliyo oo sare dowladda israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyerka ee iiraan ayaa isaguna sii kordhaya dadka arrimahan falanqeynaya ayaa qaarkood su-aal ka keeneen in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyerka ee iiraan ergeyga israa'iil u jooga qaramada midoobay gilad eden ayaa u sheegay shir deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xukuumadda tehraan ay dhowaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyerka isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi wakhtigii iiraan ee soo saaridda hubka nukliyerku hadda waa toddobaadyo waa toddobaadyo keliya grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda iiraan ay haysato kaydka macdanta yuraniyamka ee la tayeeyey oo xaddigeedu aada u sarreeyo balse wuxuu intaasi raaciyey intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyerka waxaanu intaasi raaciyey in hay-adda uu hogaamiyaa aanay haynin wax macluumaad ah oo caddaynaya calaamado ah in iiraan ay haysato hub nukliyera iiraan waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyerku uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelyaa uga faa'iidaysanayso oo aanay hub ka dhigaynin iiraan ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad la u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyerka waxaa kaloo si keli keliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wadajirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii march ee sanadkii hore labadii kun iyo saddex iyo labaatankii grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhowaan booqdo tehraan si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo
aada iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay sahre ciidla nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoo diyaarisay margaret bashiir oo ka tirsan v o a dhinaca kalena israa'iil ayaa u muuqatay inay go-aansatay inay qaaddo tallaabo ay kaga aargudanayso ciidamada militariga ah ee iiraan iyo weliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka bariga dhexe ku sugan kadib weerarkii ay iiraan ku qaaday israa'iil waxaana sidoo kale israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatayn lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha iiraan haddaba warbixin ay arrintan v o a ka qortay waxay noo hayaa ismaaciil xuseen farjar milatariga israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hogaamiyaasha caalamka ayaa sheegay isniintii in tehraan ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen israa'iil ee ay ku rideen saddex boqol iyo kontonka gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda iiraan taliyaha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan wuxuu sheegay in iiraan ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta israa'iil milatariga israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan inkastoo uu afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan wakhtiga maraykanka oo saaxiib dhow la ah israa'iil ayaa ku booriyey in ay isxakameeyaan isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka iiraan in taas lafteedu ay tahay guul ballaadhan afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii iyo diyaaradihii ka badnaa saddexda boqol ee ay riday iiraan in sagaashan iyo sagaal boqolkiiba lasoo riday waa sida uu sheegay aqalka cad ee maraykanka ayaa isna isniintii sheegay in israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen
wagaag aad i aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay v o a dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini aadamnimo adag oo ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo go'do warbixin uu inoo diyaariyey maxamed yuusuf waxay noo soo koobaysaa sahre cabdi axmed shan iyo tobankii abriil sannadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas duqaymo iyo guuxa diyaaradaha milatariga iyadoo ciidamada suudaan iyo kuwa r s eftuba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee khartuum dagaaladu waxay adkeeyeen hay-adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin iyadoo beeraleyda goobuhu colaaduhu ay ka dhaceenna ay ku adkaatay inay dalagga beertaan iska hor imaadyada sii faafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof iyadoo sidoo kaleetana malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda practical action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu uu yahay u k ayaa kala shaqaynaysa beeraleyda gobolka se dagaaladu saameyneen si ay cunto u soo saaraan ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan laba boqoloo kun oo beeraley ah oo qoysas u badan tani waa mashruuc aan ku leenahay algadaraf iyo sidoo kaleto kasaalah ayay tiri waxaanu wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan webiga blue niilka kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan waxsoo saarkooda beeraha iyo sidoo kaleeto wax soo saarada kaleeto waxaan kaloo bixinaynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha tanina waxaa sidoo kaleeto ay muhiim u tahay in lagu guulaysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka laakiinse marka la eego miisaan aad u xadidan sababtoo ah waxaan ka mid nahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogtaynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada sida laga soo xigtaa haddaba qaramada midoobay in ka badan siddeed iyo toban milyan oo dadka reer suudaan ah ayaa cuntayari ay haysataa iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan colaadahaasi ayaa hakiyey wax soo saarkii beeraha iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi jalaal babikar oo ah hogaamiyaha ururka beeraleyda ah ee elekiya ayaa v o eda u sheegay in beeraleyda deegaankooda ay kordhiyeen waxsoo saarka islamarkaasina ay tabcaan dhul aada u ballaaran baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobey iyo kuwa hay-adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhagatirayaan oo colaaddii ay weli ku guda jiraan
waagdhegeystayaal aad iyo aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas oo diyaariyey maxamed yuusuf bangiga adduunka ayaa warbixinuu soo saaray isniintii kaga deyriyay xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka iyo weliba kuwa qaniga uu si aada u kordhay shantii sannadood ee lasoo dhaafay soomaaliya oo ka mid a dalalka dhaqaaluhu ugu liito ayaa xaalada soo kabashaha ku jirtay sannadihii u dambeeyey iyadoo horumarka ay ka samaysay aan idhahda horumar ka samaysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyey hase yeeshee soomaaliya ayaa waxaa ka jirtay xaalada sicir barara oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyey ay hoos u dhacday maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya si la mida dunida inteeda kale soomaaliya ayaa la daallaadhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka koronavirus iyo dagaallo ka dhacay meelo ka mida dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha xuseen cabdulaahi yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka soomaaliya iyo waxoogaha hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey samaynayay soomaaliya sicirbararka soomaaliya markii loo eego wadamada wadamada kale ee bariga africa wuxuu maraya heer iska dhexdhexaada soomaaliya waxaa jirta warbixin oo bilo ah oo ay soo saartay hadda statisticada qaranka oo soo geyso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo oo ahayd bishii february sicir bararka soomaaliya wuxuu marayay shan dhibic lixdan iyo shan taasoo hoos u dhac aada u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo tii january oo ahayd lix dhibic toban sagaal boqolkiiba waxyaabaha sicir bararka soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo oo korortay sanad markii loo eego lixdan kow dhibic sideetan todoba boqolkiiba taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iphonada teleefonada iyo iyo qalabaadka kale oo kombyuutarada iyo kala digin waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ahay kirada kirada guryaha ayadana waxay korortay toban iyo labo dhibic konton iyo kow boqolkiiba markii loo eego labiiyo toban bilood february labada kun labaatan afart markii loo barbardhigo february toban twenty four kiradaas kordhay kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxaa loo yaqaano housinka afadhiba housinka ribood ee qortay hay-addan dhof u n f b a toban sixteenka waxay ku sheegtay soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ay kiristaan marka taasaa qasabtay in guryihiiba yar dadkiiba badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeed kirada ay sare u kacdo waxyaabaha kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagan qiimahooda kordhay gadiidka ayadana kamid ah oo sagaal dhibic lix mideed boqolkiiba ee korortay sanadla ah marka laga yimaado sicir bararka soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabado amni ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deen cafinta taasi oo balaayiin deymo ah oo lagu lahaa looga cafiyey waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka ama cusub ka qaadato miisaaniyadda soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysay iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay hal bilyan oo dollar miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka sida uu sharxayo brofesor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed barana ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada in hal bilyan iyo siddeetan milyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jira ay tahay shan boqol iyo toddobaatan ka mida milyan oo ka mida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna saddex boqol iyo konton milyana iyo inta kale oo adeegyada kale ah shan boqol iyo tobanka milyanee kale waa mashaariic weeyi dowladdu inta ay ka soo gasho ma garanaysaa waddanka oo iyada soo saarta dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya saddex boqol iyo konton milyan wax ka yar weeye saddex boqol afartan iyo lixdan milyan wey runtii wax ka yar weeye inta kale oo toddoba boqol oo milyana waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay laba boqol iyo afartan milyan baa kasoo gasha cashuurta inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo waxyaala yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo custamiska iyo baa marka la isku dardaro saddex boqol iyo afartan iyo lix milyan ayay wadanka ka soo saartaa dowladda dhexe taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnayd dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo shan boqol iyo toddobaatan isaan sheegnay uma dhowaa marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo dhowaan la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay waxaana uu yidhi dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa siddeeddii bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaanu mushaaharaadka ka bixin karno gudaha iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayey oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka security-ga kharashkeenu uu ka kordhayey haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha koror fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habaynayo dakhliga siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay sharciyo badan golaha la mariyey maxaan ku dhaha isbedel dhanka hay-adaha dowlada maxaan ku dhahdaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aanu wadno arrima arrimahan maxaa la yidhahdaa inaanu technologyga aada uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta oo runtii aad wax weyn ka tartay koruqaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo si cadoo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalahaas oo isbiirbiirsadaa waxay keeneen in dakhligeenu uu noqdo mid sare u socda halka marka annaga diiraddu noo saaran tahay halkaa weeye culays iyadu dabcan dee dowlad soo koraysainu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yidhahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh u maaraysay kharashaadkeeda wax hadda culays ahoo weyn oo deg deg ahoo dowladda soo waajahayna ma jiro si degan bay ayaan ayaan u maaraynaynaa arrimahaas inkastoo sicir bararka soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey maxamed maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caaw iyo dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo oo ka tirsan kamandoosta gorgor iyo danab kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii ciidamadan ayaa qaarkooda ayaa ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka al-shabaab halka qaar kalena ay tababar kooban ay u tegi doonaan dalka turkiga warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumandoosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo islamarkaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaas oo muddo dheer soo socday waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xooga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kale ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nugula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nugula dagaalamayeen waxay nugula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nugula dagaalamayeen maantana meeshay nugula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nugula dagaalamayaan ceeldheer waxay nugula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eriyeyna waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ma carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf u ah boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhaddo ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo billa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiye meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintanna jannadii fardowse allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah adheereey idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka shuruuddii lagugu soo xulay kow ka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinna tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahana waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladoo ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u adeegohaa waa cadow qabo waa kii in lagu dila ka shaqaynaay kii in lagu qarxiya ka shaqaynaayo waay qodobka labaad iyadana aan si adag idinkagala dardaarmaya waxaa waaye arrinta disibliinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan ub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiye waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaanku aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto warax kalaa ka jiroon la garanay sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad inaad inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jenaraal dhegabadan turkisom iyo jenaraal daa'uud halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira gorgor iyo danab kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kuwa kalena ay tababar saddex bilooda u aadi doonaan dalka turkiga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka soomaaliya ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaayee burcad badeeda soomaaliya oo haysatay markabka enfi cabdullah ayaa dhowaana sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah ooan cadadkeeda la xaqiijinin bixinta madax furashadaasi walow aanay v o a si madax bannaan u xaqiijin ayaa burcadana la sheegay in ay laba jiho kala aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka qaar ka mid ah magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcadbadeedan inay magaalooyinkoogaasi soo degaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegeysa burcadbadeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday soomaaliya iyo caalamkaba shan iyo toban sano ka hor bishan oo kale abriil waxa ay afduubteen burcadbadeedda soomaalida markabkii mers alabama ee maraykanku lahaa kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee kabtan philips qaar ka mida burcadbadeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan maraykanka oo lagu maxkamadeeyey wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcadbadeedda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayayse dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow soomaaliya burcadbadeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulsho iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka howlgeli jireen cabdirasaaq shoole waxauu aad ula socdaa arrimaha puntland iyo burcadbadeeda wuxuuna qabaa in burcadbadeeda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada burcadbadeedu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada wareega daroogada sida khamrada xashiishka macnaha waxaasoo idil wuu sii labalaamaya
soo laabashada burcadbadeeda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay wado sida uu sharxayo cabdirasaaq shoole waxaa muuqata dib u curashada muxuu ahaa burcadbadeedu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen shabaabka argagixisada wuu wiiqmayaa maxaa yeele waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo guluf colaad ay ku kiciso marka soo noqoshada muxuu aha burcadbadeedu wuxuu xoojinayaa jiritaanka wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa dowladda federaal xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusan soo noqon ay ka hor tagto sida maamul goboleedyaduba xil uga saaran yahay meelaha la sheegay in burcadbadeeda afduubatay markabka emfi cabdallah ay u jihaysteen waxaa ka mida deegaanada mudug qaybo ka mida nabadoon madar maxamuud faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka jariiban wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin burcadbadeed walaalle annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meeshii hore aan ka gaarnay inaanaan soo dhoweyn inaanaan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan oo iyo go-aankii nooga horreeyo ahaa inaan la dagaalno haddee wixii fulin ah markii la yihahdo mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn wixii fulinana dowladda puntland bay u taallaa ayadana intaasaa nooga qorshaysan horeyna iyadaa nooga qorshaysnay dibna ayadaa nooga qorshaysan halkaana lagama ogola awal horena lagama ogolayn haddana looma ogola inkastoo ay malaayiin doolar la yimaadaan burcadbadeedan haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada sida uu sharxaya cabdirasaaq shoole lacaguhu lacaguhu horta way baahayaan markay markay qaataan kadibba dadka maalgelinta ku sameeyey ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan dad baa maalgelinaya individuals ayaa maalgelinaya kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagii hore saami sare iyo saami hoose iyo hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan muxuu ahaa ay sharci daradaha ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan marka lacagtu way baahaysaa number one waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan inay guryo ku gataan waa inta u yar weye laakiin inta badan lacagtu dayn bay ku bixi jirtaba oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaabo fara badan bay isticmaali jireen waxaasoo idil dayn baa qofka lagu sii qori jiray burcadbayda qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo dayn baa ku socon jirta marka deymaa lagu bixbixin jiray lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu uu u weyn yahay suuqa loogama dareemi jirinin qaybo kaloo ka mid ahnana dee waxaa laga yaabaa inay waddamada deriska u tallaabi jirtay oo dee dadkan maalgashtoo kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan iyadana way dhici jirta degmada xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay horey xarumaha ugu lahaayeen burcadbadeedta balse hadda magaalada lagama soo dhoweynayo waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcadbadeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada xaradheere maxamed yuusuf kulmiye runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcadbeedka ah haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsannahay inaan gacanta kusoo dhibno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheenuba aad ayay u sarreeyaan burcadbadeeda ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed waxay soo jiitaan dhallinyarada shaqola'aanta ah sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba lasoo qabto
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaana warbixintaasi inoo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa gobolka indiana ee waddankan maraykanka ayaa ku haminayaa in uu noqdo xarunta tiknolojiyadda ugu weyn ee maraykanka ee mustaqbalka xilli maraykanku uu dardargeliyey maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yar ee ay ku shaqeeyaan kombyuutaradu taas oo maraykanku doonayo in gudaha maraykanka lagu farsameeyo wariyaha v o a kane fraborn ayaa warbixintan ka soo diray nabolis waxaana inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjer sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa maraykanku uu soo saari jiray afartan boqolkiiba oo ka mid ah semicondactoriska dunida laga isticmaalo hase ahaatee waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka eshiya waxaana haatan maraykanka lagu sameeyaa ilaa labiyo toban boqolkiiba mark landstorm waxa uu in badan oo ka mida noloshiisa ka soo shaqeeyey meelaha lagu farsameeyo semicondactoriska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombyuutarada waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen faafidda xanuunkii covid nteen waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii eshiya kaasoo carqaladeeyey nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonnada ilaa gaadiidka ku tiirsanaanta maraykanka ee wax soo saarka debaddu waxay debadda u soo saartay nugaylka badan ee maraykanka waan ognahay in garaadka macmalka ahi uu bedeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan mark landerstrom waa kusimaha guddoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda bardu ee gobolka indiana isaga oo hore u soo ahaa hogaamiye ka shaqeeya cilmibaadhista maskaxaha yaryar ee jibiska taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya haddii aan dib uga dhacno e aiga cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeenna ayaa aad u sarreeya iyo weliba mustaqbalkeenna dhaqaalaha zihong jeng waxay ka tirsan tahay jaamacadda bardu halbeegga waxqabadka jibisku dhab ahaantii waa xajmiga transistoreska jeng ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda bardu oo ku fa'anta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan afar iyo labaatanka saacadoodba si ay u soo saaraan microjebis horumarsan islamarkaana uu xajmigoodu aad u yaryahay si wanaagsanna u shaqeeya waxaan ka hadlaynaa dhowr atam oo ku jira waayirada yaryar ee taransistor kasta waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno taransistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknolojiyadda haatan jirta dadaalada jaamacadda bardu oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microjebis ah eric holcom waa badho saabka gobolka indiana oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u bedeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka waa inaan yeelannaa garaad sarreeya caafimaad iyo qalab horumarsan aragtida holcom waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatarka maraykanka ee gobolka indiana tod yong kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka kaasoo oggolaanaya in lacag ka badan konton bilyan oo dollar in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha maraykanka indiana ayaa hooy u ah mid ka mida koob iyo soddonka xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto boqolaal milyan oo dollar oo ay ka hesho dowladda dhexe waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midbakan kale kaabayo bishan warshadda soo saarta microjebiska ee laga leeyahay dalka koonfurta kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorshaynayso in ay warshad ku kacaysa ilaa afar bilyan oo dollar inay ka dhisto meel u dhow baardu taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah islamarkaana wata xusuus aad u sarraysa lana jaan qaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan sidoo kale shirkadda sky water ee iyana laga leeyahay dalkan maraykanka ayaa iyana maalgelinaysa ilaa laba bilyan oo dollar si ay gobolka indiyaana uga dhisto xarun gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku martigeliyo shirkadda intel taasoo xulatay in ay gobolka ohaayo ka dhisato laba warshadood mark landstrom oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda bardo ayaa sheegay shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladda sahaydu ku taallo taasi caqabad ayay nagu tahay ayuu yidhi waxaa indiyaana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan biyo iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geeddi socodka looga baahan yahay wax soo saarka microjibiska ee ballaadhan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umaadsan yahay maxamed aan idhaahdo ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay warbixintaas oo uu diyaariyey weriyaha v o a ken brame haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo jeedinaya islamarkaana inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo baidan ayaa mar kale ku celiyey sida ay maraykanka uga go'an tahay garab istaagga israa'el kadib weerarkii xagga cirka ee iiraan ay ku qaaday israa'el maamulkiisa ayaa ku faanay in israa'il weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday waa kan john kirby afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka oo sheegaya in israa'iil iyo xulafadeedu ay ku guulaysteen in sagaal iyo sagaashan boqolkiiba ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladii dhinaca iiraan ka yimid weerarku waxa uu dhacay saddex maalmood ka hor israa'iilna waxay ku hanjabaysaa inay argoosan doonto sida uu sheegayo brigader general yusi cornewes oo horey uga tirsanaa sirdoonka ciidanka israa'iil
we cannot uh, leave this uh, open file without uh, some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna hanjabaad taas la mida soo saartay iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israa'iil ka yimaada oo Iiraan waxyeela. Haddaba run ahaan Israa'iil weerar ma qaadi doontaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamuud nuur wardheere oo horey ula soo shaqeeyey aqalka sanadka ee maraykanka kuna sugan gobolka minnesota
waa runta guddiga ay ugu yeeraan world cabinet wuu shirayaa waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah sababtoo ah wiik in daciif naloo arko ma rabno weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka laakiin waktiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga no noo taallaa bay leeyihiin laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan baa waxay leeyihiin dagaalka in lasii kordhiyo ma rabno ugu horeeyo odagii weynaa ee reer galbeedka biden ugaajka reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan iskale dagaal lasii kordhinin inta ha lagu koobo qaar kale waxay leeyihiin israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odoon uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo maantaba waxay bilaabeen safiirada faransiiska ee germany iyo belgium inay u yeeraan safiirka eeraan oo ay ku dhaleecayaan dagaalka marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina rogaal celis dagaal ah israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay waxayse u badan tahay in saaxiibada israa'iil saaxiiba la-aan ma ahaan karto marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay hadda cilmulqaybka ilaah baa og waxaana laga yaabaa iyagana inay sida eeraan uga baqayso fuley baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan marka la arki doona insha allah maxamuud wardheere ayaase qaba inay jiraan waxyaabo keenaya in iiraan aan dagaal lagula degdegin israa'iil iyo eeraan mar walba waa isnecib yihin fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan maraykankana mar walba inkastuu leeyahay rogaal celis kuguma taageersa laakiin difaaca israa'iil buu ballan qaadaa laakiin waxa celinayo oo loo weerari yahay eeraan oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin waxaa jira gacan la yidhaahdo hormos straight of hormos oo shidaalkii enerjiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto oo eeraan waxay awood u leedahay inay xerto shidaal gacankaas marka one reason oo looga baqaayo waa taas tan labaad maraykanka iyo reer galbeedka waxay ku biisi ku yihiin ukraine iyo china c iyo howlo badan oo kala ku furan tan saddexaadna waxa waaye iiraan dhabarkeeda go-doon ma ku taallo oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu marayusan gelgeli karin sida russia iyo afghanistan iyo bakistan iyo meelo badan oo uu iska go-doomin karin marka iiraan juqraafikeeda go-doon maahan marka wa dhulkan waa wen yahay marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalkan marka waxay u ekaanaysaa in waxay u ekaanaysaa inaan lagu degdegin adduunka khasa dhaqaalihii adduunka maanta meel xun buu marayaa haddii hadda gacanka hormos uu xirmana awal baaba xootiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka marka hormos trade baa dagaalkan baajinaya
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna dooda gaaban hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ee ka curtay dalka sida saadaashu sheegayso oo ay wataan daadad iyo fatahaado sannadkii hore laba jeer ayuu webiga shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada beledweyne haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdulaahi axmed saney aqoon-yahan bartay cilmiga deegaanka iyo nuuridiin maxamed yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed saney xuseen xasan dhaqane iyo bahdafi oo waa mahadsantihiin su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa digniintaas waa in si dhib loo dhab ah loo qaataa waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saamaynta ay ku yeelan karaan waddanka waa saamayn aada u ballaaran waxaan leenahay dadka digniintaa si dhaba u qaata
waa maadsanta cabdulaahi ayaa nuurdiin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa salaamaya xuseen xasan dhaqani iyo bahda v o e marka ma xumo saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha loogu sheegayo laakiin xoogaa aragtida arrinta ka duwana qabaa maadaama oo tahay xilligii annaga muruq maalaa nahay dadkeenna oo deegaanka xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay fala lahaayeen oo beera dalagii iyo lowxee lahay marka haddii xoogaa cabsi lagu beero haddana waa arrin meesha ku jirto balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo ayagana waxooda ay maaraystaana ka qurux badnaan laheyd hay-addana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaana ahayd
waa mahadsantaha nuurdiin cabdulaahi waa maqlaysaa nuurdiin wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah xiliyadan oo kalena waa waqtigii roobka la filayay ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado wallahi horta guud ahaan bulshada soomaliya waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato digniinta ay bixinaysa hay-adda waxa aan u leynahay si dhabaha u qaataan waxay tahay haddaan wax yar aan ku laabto roobabka waxaa la yihahdaa waa saddex nooc saddex qaab oo u samaysmaan saddex qaabna way u da-aan saddex qaabna saameyn u yeeshaan marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay ilaa caadadka waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo umi baxdo caadkiiyoo samaysmay dabeeshii oo socoto oo u soo wadda dhankan soomaaliya caadad xooggan oo samaysmay dabeeshii oo soo waddo iyo iyadoo bacriminayso meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan roob xooggan haddii da-aanna saameyn xooggana yeelanaysaa waxa ay hay-adda sheegaysa waxaa war shar waxba kaama dhibtee qayr waxba kaama dhibee shar u toghay marka inay dadka tigtoonaadaan way dhici kartaa inuu do way dhici kartaa inuu di'i waayo laakiin taas awood ilaahay waa laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roobab aan caadi ahayn yaa la filaa marka dadka waxaan leenahay digniinta si dhab u qaata digtoonaada xolihiina caynsada waa maadsan tahay haye nuurdiin walaal horta ma xumo in digtoonow la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto waayo wax badan aan aragnay biyobaxooyinkana oo iska soo daban noqdaan mid dadkii ay la qabsadeen waayo in lays dhigta horta ma haboono balse waxaa wanaagsanaa lahayd digniinahana way qurux badan tahay wuxuu ilaah keena alxamdulilah waaye marka hadday imaato iyo haddaysan imaaninba waxaa qurux badan marka digtoono horta in la galo mid reeban ma aha balse waxaa wanaagsan in wax laysku sheego balsena ficilkana lasii muujiyo marka digniinka lix ma kuma filno dadkan waa dad hadde oo in badan soo dhibaatooday biyobaxa hadee tahay haddee dagaal sokeeya tahay haddee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin marka marka walaal hadda biyihii hadda doorka horeeto had inkastoo oo imaata laakiin hadda tan oo laga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno webiga hadda in badanoo hadda looga cabsado la yidhaahdo dadka ay foolajignaadaanana foolajignaanta muxuma balse hadda biyo oo cabsigelin oo hadda annaga nagu soo wajahan ma lahan roobaba weli ma helin marka etoobiyana waxaawaa dhankoodana aado hadda ugu liitaahoo dhankaasaa awalba na siinayo biyaha hadda laakiin waxaa leeyahay hay-adda digniinteeda inkastoo aanan xumayn laakiin hadda biyana cabsigeliyo ma haynaba hadda oo webiga hadda wax looga cabsanayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsigeliyo hadda nooma muuqato cabdulaahi waa maqlaysaa nuurdiin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan xuseen horta dadkan reer hiiraan waxaa isaga darsan inta badan webiga shabeello ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wato heerka uu dhan yahay ama roobabka etoobiya ka da'ay waxa laga hadlaa ma aha roob etoobiya ka da'a ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka da'a soomaaliya gaar ahaan ka da'a inta badan gobollada dhexe roobkaasoo fara batay wuxuu keeni karaa biyo badan waxa laga hadlaa waa roob da'a oo biyo badan keeni karo sida baydhabo waxay ka dhacday baydhabo maguwiya maro ma maro ma garan waa roobabkaas xoogana da'a ma aha biyo oo ka imaanaya dalka etoobiya ma aha ee waa biyo ay keeneen roobo xoogganoo da'ay marka waxaa la rabaa in laga tirtoonaado war roob xooggan hadduu da'o waxaa meeshii god markay buuxsanto biyaha xaggee aadaan leebelkooda korow aadaan ma garat halistaasaa jirto ee ka digtoonaada waxa leeyahay ma aha biyo soo socda ma aha waa maasan tahay cabdulaahi hay nuurdin wallaahi ana hadda kolley fikirkaas iima muuqdo inay biyo hadda oo laga cabsado balse laakiin waxaa ii muuqata in mashaariic kale kala duwan lagu samayn doono oo biyo xireen iyo hadda iyo kowa mashruuc kale tala qaadan doono taasna waxaa ka qurux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo oo balse hadda cabsi iyo tan biyo nagu soo wajahan midnana hadda nooma muuqdaan umana jeedno ilaa dadka deegaankaan nahay marka waxaa qurux badnaa lahayd inay macnaha dadka masaakiinta oona xataa dalaga aan abuuran karin inay maalgeliyeen dhankaas kaleeta ee u wacdaan ma ahna fatahaad iyo barnaamij intaana hadda la gaarin mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato haddaynan imaanin meelihii hore loo dhoodhoobay aynan wax ka soo dulduleelsamin marka kolley hadda wax noo muuqdo hadda zaa'id ah ama tan badan ma ila ahaa inay hadda iyo wax u dhow nagu soo wajahaen haddana magaalada ayadaaba hadda roob u baahanba oo dadkii iyo deegaankaba roobka annagaaba u baahan oo ilaahayna hana siiyo midaana masiibo wadanin midda labaadna roobabkii gobolka oo awal la dhihi jiro waadiyaashii oo gobolka ah macnaha culaysyo badan wada iyo waadiyaashii laga cabaaday oo dadkii oo miiga qaylinayana ma maqal oo hadda gobolka asigaana weli roobaadka di'in oo abaarihiia weli sii daba dheeraaday marka xilli hadda roob laga cabsadona weli lamaba gaarinba weli noomana curaninba roobkii oo hadda la filaayay marka dhankaas kaleetana hadda iyo wax u dhowna waxaan ku bixi karnana nooma muuqato waa maadsantaha waa soo gabagabaynaynaa cabdulaahi haddii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaadan waayeen maxay tahay wax laga cabsi qabo
haddii digniinta la bixinayo si dhaba u qaadan waayaan waxaa dhici doonta wixii hadda ka hor meeshaan ka dhacay oo roob hal habeen da'ay oo dadka u sameeyey khasaaro fara badan barakac fara badan hantidooda ay ku khasaartay ay dadka dhan wada xasuustaan roobkaas ma ahayn biyo ka yimid etoobiya biyo guurta oo la yidhi meel heblay soo maraan ma ahayn waxay ahayn roob hal habeen ah marka tidaasoo kaanta dhacayso si ay taas u dhicin wayna wayna yaqaaneen reer beladweyne hadda ka hore ku dhacday waxaan leynahay ka digtoonaada qayr waxba idinkama dhibo shar u tooghaayo digniinahaas qaata
waa maadsantaha cabdulaahi hay nuurdin walaal annaga hadda dadkan ninkan walaalka midda u muuqato annaga nooma muuqato ceelashii hadda dadka deegaankaan nahay ceelashii aa biyaraan ka qaylinayo tubooyinka qaarkood aana soconin siduu webiga faaruq u ahaa marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabnay annaga waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inayna qabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seento dheeraato ma aana annaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanayo intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdulaahi axmed saney iyo nuurudiin maxamed yuusuf inta doodan mid la mid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
wagaag dhegaystayaal doodaasina waxa ay noo soo diyaariyey xuseen xasan dhaqale gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay haatanna war haddana soo gaadhay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isugu yeedhay kulan ay yeeshaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa heer goboleed madaxweyneha ayaa warqado uu u kala diray madaxda maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed ee galmudug iyo weliba hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir shirkan ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ka dhici doono magaalada muqdisho inta u dhexaysa labaatanka ilaa iyo koob iyo labaatanka bishan abriil shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo dhammaystirka dastuurka dalka ayaa lagu yidhi warqadda martiqaadka ah ee madaxweynuhu uu u diray madaxda gobolada madaxda la martiqaaday ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni mana cadda inuu ka soo qeybgeli doono shirkaasi iyada oo in muddo ahba uu xumaa xidhiirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka puntland haatana dhegeystayaal gabagabada idaacadaynu ku dhownahaye aynu jaleecno dhinacii heesaha islamarkaana ay wada dhegeysanna heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo cabdicasiis iskalaaji heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya cabdicasiis iskalaaji ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti damba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo